halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbacaha bisha abriil waa labiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
xandila waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuol bay joogaan markii iskuolka galabta ay ka soo baxaan waa inay marka hore helaan waarid aqoon leh oo ilmihii waraysta marka ilmahaaga yimaado waa inaad tiradaa ii sheeg maalintaada see ahayd homework ma leedahay waa inaad ka shaqaysaa homeworkaaga ilmihii cayaar bay iska rabaan iyo inay banaanada aadaan
codkaasi waxa uu qayb ka yahay warbixin dhinacyo kala gedisan taabanaysa oo ka hadlaysa doorka guddiyada waxbarashada soomaalida qurbaha ay ku leeyihiin dalalka ay ku nool yihiin goordhow ayaad dhegaysan doontaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo booqasho laba maalmooda ay uga bilaabatay moscow waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan etoobiya oo taageero u raadinaysa biyo-xireenka ay ku doonayso inay qayb ka mida biyaha webiga niil ku weeciso qodobadaasi kuwa kale iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaane marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda maraykanka ayaa gaashaanka u duruurtay xogta uu ruushku shaaciyey ee ku aadan in weerarkii toddobaadkii hore ahaa ee lagu qaaday deegaan ka tirsan gobolka idlib ee dalka syriya kaas oo loo isticmaalay gaasuna uu ku yimid si shil ah oo uu qarax ka dhashay kadib markii ay diyaarado duqeeyeen xere ay jabhaduhu leeyihiin oo uu yaalay suntaas hub ka samaysan oo kayd ah maraykanka ayaa warkaa ruushka ka soo yeeray ku tilmaamay waxba kama jiraan islamarkaana raaciyey in weerarkaasi uu ulakac ahaa looguna dan lahaa in shacabka lagu laayo guddiga nabadgelyada qaran ee maraykanka ayaa talaadadii shalay ahayd soo saaray warbixin ay ku tilmaamayaan in ay tahay wax aan la aqbali karin in siiriya ay isticmaasho sun mamnuuc ka ah dunida islamarkaana uu weerarkaasi yahay mid muujinaya in dowladda bashaar al asad ee dalkaasi suuriya ay khatar ku tahay dunida
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa gaaray dalka ruushka halkaas oo wadahadallo uu kula qaadan doono madaxda dalkaas tillerson ayaa moscow ka degay gelinkii dambe ee talaadadii shalay halkaasoo laba maalmood uu booqashadiisu ay qaadan doonto inta uu ruushku joogana waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa arrimo ku saabsan kuluglaanshiya ruushka ee dalka syriya booqashada tillerson ayaa imaanaysa xilli xiisadaha u dhexeeya moscow iyo washington ay sii kordhayaan taasoo ku aadan doorka dalka ruushka ee waddanka syriya hore ayuu rex tillerson u sheegay in ruushka uu ku fashilmay inay xaqiijiyaan in syriya ay noqoto meel ka caagan hubka kiimikada ee sunta ah degeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a dowladda etoobiya ayaa dadaal ugu jirta inay biyo-xireen ka samayso dalkeeda kaas oo qayb ka ah biyaha webiga niil oo ay doonaysay inay weeciso si ay tamar badani uga dhaliso waxaana shalay xubno ka mid ah waddankaasi etoobiya xubno ka socda ay jabuuti gaareen kuwaasoo soo bandhigay mashruuc ay ku dhiirgelinayaan dadka doonaya inay kaalin ku yeeshaan biyo-xireenkaas hadhowna ay sidoo kale saami ku yeeshaan faa'iidada laga helo biyoxireenka sidoo warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse
danjiraha etiyoobiya u fadhiya jabuuti shamebo fitamo adebo oo wehelinayo xogeyaha fulinta ee urgoboleedka igad maxbuub macalin ayaa ku soo bandhigay jabuuti inay u furan tahay qof kaste oo ku nool degmadan geeska afrika inuu wax ku darsado isagoo ku yeelanaya jeer uu faa'iido kaga helayo dhismaha biyo-xidheenka ballaadhan ee lagu qabanayo qayb ahaan biyaha webiga niilka iyadoo halkaas ay ka soo bixi doonto tamar loogu talagalay in laga iibiyo dalalka la deriska etiyoobiya danjiraha etiyoobiya u fadhiya jabuuti ombasa Ambassador Shamebo ayaa iiga waramay mashruucan barnaamijkan waa mashruuca biyo-xidheenka ballaadhan ee Ethiopia ay bilowday lix sano ka hor oo ah sanadkii waana mashruuca lagu dhisayo biyo-xidheenka ballaadhan ee lagu qabanayo qayb ahaan biyaha webiga niilka oo looga faa'iidaysanayo in laga dhaliyo tamar loogu talagalay in laga iibiyo waddamada degmadan geeska afrika waa mashruuc aanay faa'iidadiisu ku koobnayn etiobiya hase yeeshee ay la wadaagaan dalalka degmadan arrintanu waa tamar lagaga faa'iidaysanayo xagga korontada oo loogu talagalay dhammaan dalalka degmadan iyo kuwa ka sii shisheeya sidaasi awgeed waa quwad ay leedahay afrika oo lagu fahmi karo ka qayb qaadashada dhammaystirka mashruucan waa kaga faa'iidayso inaad ku yeelato qayb amba jeer ku anfici doonta biri marka si rasmiya loo dhaqaajiyo mashruucan waa isdhexgalka dhaqaale iyo dabcan isdhexgalka xagga korontada ee dalalka degmadan sidaasi daraaddeed waa kooraankii jibuuti kooraankii suudaan xogeeyaha fulinta ee urgoboleedka igad maxbuub macalin ayaa isna iiga waramay kaalinta igad ay ku leedahay arrintan oo kale iger waa maaragtay urur ka tirsan dowladaha waxaa weye wixii maaragtay hal dowladda shaqadeeda ka baxsan oo dowladahaas u keeno ay shaqadana tahay inaan maarata wada xiriirno dowladaha haddana xiriirkaasaynu wadnaa shirka maanta aynu dhignay kaasuu ahaa waxaa weeyaan waxyaalaha maarata la wada qabsan karo inaan ka shaqeyno arrintana waa arrin weyn oo la wada qabsan karo sidaa laajligeed waan ku lugulanahay isdhexgalkii dhaqaale door bay ku yeelan kartaa isdhexgalka dhaqaalaha dowra ku yeelan kartaa maxaa waay saad ogtihiin ka haraabda haddii lasoo saaro ama koraanka waxaynu irahda haddii lasoo saaro nolosha oo dhan oo horumarka oo dalalka kulli xaqiiqda waxay ku xiran tahay ka haraabdaas ay ku xiran tahay waana arrin weyn oo maaragtay aanan aan aad u soo dhaweynayn rabadaan muuse v o a jibuuti
aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa gaaray dalka ruushka halkaas oo wada hadallo kula qaadan doono madaxda dalkaasi jeff caster ayaa warbixin ku soo diray waxaana inoo soo gaabinaya jamaal axmed cismaan
tillerson ayaa maskow ka degay gelinkii dambe ee talaadada halkaas oo laba maalmood uu joogi doono inta uu ruushku joogo waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa arrimo ku saabsan kuloglaanshiyaha dalka ruushka ee arrimaha waddanka siiriya gaar ahaan colaadaha halkaasi ka aaluusan booqashada tillerson ayaa imaanaysa xilli xiisadda u dhexaysa moscow iyo washington ay sii kordhayso taasoo ku aadan doorka dalka ruushka ee waddanka siiriya kahor intaaan u ambabixin moscow ayuu isagoo jooga magaalada lugka ee dalka talyaaniga halkaas uu kaga qaybgalay shirka wasiirada dalalka g laysku yidhaahdo ayuu xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson waxa uu sheegay in ruushku aysan samayn wax ku filan oo lagu dhammayn karayay khalalaasaha dalka siiriya ka aaluusan waxa uu dowladda moscow uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysatay in siiriya ay noqoto goob ka caagan hubka kiimikada waxaa sidoo kale cad in ruushku ku guuldaraystay in uu ayado heshiisyadii ay sida wadajirka ay ugu jireen qaraarada golaha maanka ee qaramada midoobey heshiisyadaasi ayaa ruushku ku raacay inuu noqdo ayadaha in siiriya ay noqoto meel ka caagan hubka kiimikada hadalka rex tillerson iyo booqashadiisa dalkaasi ruushka waxaa imaanaysaa xilli toddobaadkii laga soo gudbay magaalo ku taalla dalkaasi siiriya lagu qaaday weerar hub kiimika halkaasoo ay ku dhinteen dad boqol ruux ku dhow tiro kale oo intaasi ka badanna ay ku waxyeeloobeen dowladda maraykanka ayaa ku eedaystay weerarkaas in uu ka dambeeyey madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad taasina waxa ay sidoo kale keentay in madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ciidamadiisa amro in ay weerar ku qaadaan saldhigyo militari gaar ahaan ciidamada cirka ee dalkaasi siiriya ay ku leeyihiin magaalooyin ku yaalla waddankaas halkaas oo lagu weeraray konton iyo sagaal gantaal oo nooca tomahawk loo yaqaano oo laga soo riday maraakiibta ciidamada badda ee dalka maraykanka ee jooga badda mediteranean-ka dowladda ruushka ayaa eedeymahaasi loo soo jeediyey bashaar al asad beenisay waxaana madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ku baaqay baaritaanno ay qaramada midoobay ka samayso arrimahaasi waxaa sidoo kale ruushku uu sheegay in weerarka maraykanka uu ku qaaday ciidamada cirka ee dalka siiriya ay gardarro iyo daandaansiba tahay dowladda siiriya ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaaraysay islamar ahaantaasina ka fogeysay weerarkaasi
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha v o da jeff caster ee ku saabsanayd socdaalka reg tylerson ee moscow
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a deegaanada ay soomaalida qurbuhu degtay khaasatan waddamada reer galbeedka ah qaarkood waxaa ka jira xubno soomaalida deegaankaasi ka mid ah oo ku biiray mas-uuliyiinta la doortay ee guddiga deegaanka ee waxbarashada oo intooda badan heer degmo markaa laga soo doorto haddaba door intee la-eg ayay xubnahaasi ku leeyihiin sar u qaadidda tayada waxbarashada caruurta soomaaliyeed ee dhigta dugsiyada waxbarashada ee maamulkoodu hoos yimaado jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya
qofka la doortay soomaali iyo jinsiyad kastaba ha ka soo jeeday waxa ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay bulshadii dooratay ee markii ruuxaasi uu tartamayay u sheegay inuu mateli doono haddii ay aaminaan oo codkooda siiyaan su-aashase waxa ay ka taagan tahay soomaalida faraha badan ee magaalada ruuxa soomaaliga laga doortay ku nool mas-uuliyad dheeri ah oo gaara ma ka saaran tahay ruuxa soomaaliga ee la doortay siyaad maxamuud cali waxa uu xubin ka yahay guddoonka waxbarashada magaalada minneabolis ee dalka maraykanka siyaad waxa uu inoo sharaxayaa guddiga uu ka tirsan yahay sida uu u shaqeeyo guddiga waxbarashada ee minneabolis wuxuu ka kooban yahay sagaal xubnood waxaa soo doortay dadweynaha degan magaalada minneabolis waxayna ka mas-uul yihiin waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee magaalada minneabolis waxaanu dejinaa siyaasadda lagu hagayo dugsiyada dadweynaha waxaanu maaraynaa miisaaniyadda lagu maamulayo dugsiyada dadweynaha waxaanu ansixinaa manhajka lagu waxbarashada dugsiyada dadweynaha oo ay dhigtaan in ka badan soddon iyo lix kun oo arday lix kun oo shaqaale ah iyo miisaaniyaddan toddoba boqol iyo siddeetan iyo iyo saddex milyan oo doolarka maraykanka waa tahay marka mas-uuliyaddaasaan u haynaa shacabka dadwe dadka ku nool magaalada minneabolis waxaa dadkaa la doortaa afartii sanaba mar baa la doortaa marka anigoo hadda laba sano baan hadda dhameeyey sanadka saddexaad baan hadda ku jiraa haddaba siyaad maxamuud cali sidee buu uga jawaabayaa su-aasha ah soomaalida xubnaha ka ah guddiyada waxbarashada deegaanka ee deegaanada ay soomaalidu ku badan tahay kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin sare u qaadidda tayada waxbarashada ilmaha soomaalida qurbaha runtii qayb weyn bay ka tahay horta qof kasta oo mudana ah oo lasoo doorto wuxuu mas-uul ka yahay ama uu ka turjumayaa dhammaan dadka ku nool magaaladaas ma jirto wax gaar ah oo koox gaar ah ama dad gaar ah aad maaragtay xil u saaran tahay laakiin waxaa xaqiiqa ah qofku qowmiyadda uu ka soo jeedo inuu baahiyahooda aada ugu dhuundaloolo oo uu la nool yahay taasina markaa uu u dhaganuglaado kana turjumo baahiyahooda marka haddii qofku soomaali yahay waa lagama maarmaan in isagoo qof walba u shaqaynaya hadda uu ilgaara ku eego duruufta caruurta dugsiyada dadweynaha dhiganaya marka door weyn bay ku leeyihiin oo mug weyn oo muuqda waxay u yihiin hoggaankii weeye ummaddu ay ku hirinaysay wixii waxbarasho ah hadday noqon lahayd maaragtay noocay tahayba ama maamulkii ama maarayntii de waa mas-uuliyaddii ugu sarraysay weeye oo aan cid ka sarraysaa oo kale aanay jirin marka door weyn bay ku leeyihin oo runtii yani waxtar weyn ule bulshada racwi cabdi rooble waa macalimad ka tirsan dugsiyada waxbarashada dadweynaha ee magaalada colombos waxaana muddo toddobiyo toban sana ah ay waxbaraysay arday iyo waalidiin ku cusub dalkan waxaan weydiiyey macalin ahaan baahida ardayda ee iyada u muuqdo in muddo ayaan ku dhex jiray colombo city schools muddo dhowr iyo toban sanaan ka shaqaynayay ilmaha markay yimaadaan waddanka ma degana markay noqoto luqad ahaan markay noqoto maskaxiyan ahaan ilmaha qaar waxaa jira aan waxba hore usoo baran qaar waxaa jira aan waalidkood dhinteen qaar waxaa jira ino jiran laakiin oo u baahan case walker ama dad waraysta marka ilmihii waxay u baahan yihiin macalimiin carbiyeysan oo dareemaya meelaha ay uga baahan yihiin in laga xoojiyo hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto in ilmahana marka ugu horreysa iskuolka yimaadaan wa cabsi baa ku jirta in laga bixiyo qalada in lasoo dhoweeyo in maxaa ahaa dadka ka mid laga dhigo in macalinkii way dareemaan ilmaha inuu attention siinaayo uu usoo jeedo in su-aalaha laga keeno ayaga maadaama ayna hadlaynin because either ama way xishoonayaan oo luqadii bayan aqoonin ama way baqayaan ilmaha kale ka baqayan siyaad maxamuud cali oo ah shakhsiga keliya ee hadda ka tirsan guddiga waxbarashada deegaanka minneabolis oo ah degmada soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin ayaa tusaale naga siinaya waxa isaga uu qabtay intii uu guddigan runtii waxa waxyaabaha la taaban karo waxaa ka mid ah oo sidaad ka warqabtay waxbarashadu waa wax mug weyn duruufaha qofku ku nool yahay na saameyn weyn ayay ku leedahay nooca ay u tahayba waxaa wax lagu farxaa ah oo ilaahay mahaddiis ah in ardaydii qalin jebinaysay sanadkan ay kor usoo kacday marka laga hadlayo ardayda soomaaliyeed haddii aan kuu dul maro tusaale ahaan sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ardayda dugsiyada dadweynaha ka qalin jebisay boqolkiiba waxay ahayd konton iyo toddoba hadda aan kula hadlayana waxa weeye waa boqolkii lixdan iyo toddoba dhilic shan waa waa meeshii ugu sarraysay ay gaadhaan marka laisku celceliyo oo ardaydoo dhan laisu keeno ilaahay baa maaragtay fadligaas leh laakiin waanu dadaalnay wax iska yimina maaha halgan dheer baanu usoo marnay waxaana ku rajo weynahay sanadka dambe ilaahay fadligiis in aad kulan noocan oo kalaa isugu nimaadno macalin racwi cabdi rooble ayaa kalkeeda cabiraysa waxa ay madaxda guddiga waxbarashada deegaanku u qaban karaan ardayda ay isku sinjiga yihiin waxaan dhihi lahaa waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii o dhan iskuol bay joogaan markii iskuolka galabta ay kasoo baxaan waa inay marka hore helaan waari aqoon leh oo ilmihii waraysta waxaan dhihi lahaa ilmihii waa in wax loogu talagalaa wax activitya ay sameeyaan galab waa in la sameeyo meel homogyada looga caawino waa in la sameeyaa meel ay ku ciyaaraan ama laga mashquuliyo waxyaabaha ka dhacaya neighborhoodka because ilmihii ilmaha duursada waaridkii sharciga waddanka ma yaqaanaan ilmihii waxay leeyihiin aniga oma intaasoo sanaan jiraa saan doonaan u ciyaaraya waktigaan doonaan soo seexanaya waaridka laftigiisa in la baro waxa waajibkooda uu yahay ilmahooda se akhlaaqda u bari lahaayeen iyo meelahay la aadi lahaayeen waktigay seexan lahaayeen intoo dhan waa inay u diyaariyaan so waxaan madaxda looga baahan yahay inay waaridka waraystaan caawinaan waxyaabaha ay u baahan yihiinna wixii ay ka qaban karaan ka qabtaan sida uu noo sheegay siyaad maxamuud cali oo guddoonka waxbarashada magaalada minneabolis ka tirsan qof kasta oo la doorto waxaa saaran mas-uuliyad guud hase ahaatee cidina kama hortaagna inuu taakuleeyo dadka ay isku asalka yihiin si bulshadaasi ay ola jaanqaado ummadaha kale ee isku meel ku dhaqan yihiin
aad iyo aad buu umahadsan yahay jaamac buulle jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey islamar ahaantaasina idinla socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale shirka maalgashiga dowladda qatar iyo kenya oo laba cisho ka socday dalka kenya ayaa shalay gelinkii dambe lasoo gebagabeeyey iyadoo shirkadda dahabshiil ee heshiis ganacsi la saxiixatay shirkad ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka qatar yaasiin ciise dheere yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi inooga soo diray shirkadaha waaweyn ee waddanka qatar iyo shirkado kale oo dad soomaaliya ay ku jiraan ayaa maalmahan kulan ka soconayay magaalada nairobi oo xagga maalgashiga ku saabsan lagu soo gebagabeeyey aqalka madaxtooyada ee waddanka kenya iyadoo halkaasi uu ka soo qayb galay amiirka dalka qatar sheikh tamiin bin xamed atani shirkadaha soomaalidu ay leedahay ee ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ah shirkadda dahabshiil oo uu matelayey cabdirashiid ducaale dahabshiil oo ah maamulaha dahabshiil waxa halkaa ay ku kala saxiixdeen heshiis u dhexeeya dahabshiil iyo shirkadaha waddanka qatar qaar ka mida oo iyagu maalgashi ku samaynaya waddanka kenya iyadoo ay munaasabadaasi ka soo qayb galeen ganacsato kale oo iyaguna gobolkan geeska afrika ka tirsan ugu horrayntii v o eda waxa uga warramay cabdirashiid ducaale dahabshiil bal intii uu socday shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay runtii yaasiin si aad u sheegtay shirkan ee uu hogaaminayay amiirka qatar ee ganacsato badan oo dalka qatar ay ka soo qayb qaateen madaxweynaha kenyana uu runtii isna iyo wasiiradiisa iyo dowladdiisuba ay soo dhoweeyeen amiirka oo si aad u sheegtay sheekh haynes sheekh taamin bin xamiid altani iyo wafuudda uu watayba ay xiisaynayaan ama danaynayaan waddankan kenya wixii ay la qabsan karayaan ama dadka kenyaba wixii ay qatar la qabsan karayaan aad baan ugu faraxsannahay haddaanu dahabshiilaynu ka qayb qaadanay shirkado kale soomaaliyeedna waa lagu martiqaaday waxaa annagana martiqaaday runtii rugta ganacsiga ee waddanka kenya oo aad ogtahay uu dahabshiil ka yahay madax ka yahay madaxda rugta ka mid yahay ganacsigaas aanu ka qayb qaadanay runtii waxaanu ku soo bandhigna waxyaalaha aanu ka shaqayno ama riijka guud ahaan ama gobolkan dahabshiil shaqooyinku ka qabto ama ha noqoto xagga iskaarsiinta oo somtel aad ka warhaysid ama xagga bangiga dahabshiil bank ama xagga e dahab ama xagga lacagtan xawaalada ee remitanska loo yaqaano markaa shirkado badan oo qadarabaa ka soo qayb qaatay cabdirashiid maadaama aad ka shaqaysaan arrimaha dhinaca lacagaha iyo weliba isgaarsiinta haatanna gobolkan afrikada bari gaar ahaan geeska afrika aad ka fulisaan mashaariic aada u waaweyn waxaa haatan soo korodhay intii shirka amiirka uu socday inaad heshiisyo aada la gasheen dahabshiil ahaan dalkaasi qatar maxay ku saabsan yihiin shirkadaha waxyaabaha aad ka wada hadasheen ama ka heshiiseen
yaasin runtii way jirtay wufuuddaas ama ganacsatadaas amiirka la socday qaar ka mid ah heshiis baa na dhex maray yaasin xuseen wardheere v o a nairobi
waa tahay dhegeystayaal halka aad ka dhegaysanayseen warbixintan uu yaasiin ciise wardheere nooga soo diray magaalada nairobi waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horayno waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan champions liiga xalay waxaa la filayay in laba kulan ay dhaxaan hase yeeshee kulanka brushia dortmund iyo monaco ayaa la baajiyey kadib markii baski ay la socdeen ciyaartooyda naadiga brushia dortmund la sheegay meel u dhow ay qaraxyo ka dhaceen taasoo sababtay in qaar ka mid a ciyaartooyda ay dhaawacay soo garaan gaar ahaan ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara naadiga brushia dortmund marco batra kaasoo la sheegay in gacanta uu dhaawac ka soo gaaray cisbitaalna loola orday ciyaartaas ayaa dib loo dhigay ilaa iyo maanta markaas oo la filayo in ka hor labada kulan kale ee champions liiga maanta dhici doona ay iyadu ka hormarto oo la ciyaaro hase yeeshee aynu ku soo laabanno naadiga yuventus ayaa waxa ay naadiga barcelona ku khasabtay in mar kale ay u baahnaato mucjiso in ay dib ugu soo laabato oo ay si ay ugu sii nagaato champions liiga inay mucjiso mar kale samayso kadib markii ay ka soo badisay si mucjisaa naadiga b s g bishiiaynu ka soo gudubnay yuventus waxa ay gegadeeda ku margelisay naadiga barcelona waxaanay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa naadiga yuventus waxa ay doonaysay inay barcelona ka aarsato maadaama sannado ka hor champions liiga faynalaha ay naadiga yuventus ay markaasi guuldaro kala kulantay barcelona ciyaaryahan bablo daybala ayaa daqiiqadii toddobaad gool qurux badan u dheliyey naadigiisa hase yeeshee waxaa daqiiq markii ay maraysay gool kale ka cajiib badan kii hore u dheliyey uu mar kale uu dabadhaafiyey goolwadaha naadiga barcelona terstehen ciyaaryahan jelini ayaa daqiiqadii shan iyo kontonaad markii dib laisku soo laabtay ay naadiga kubadda cagta yuventus goolkii saddexaad uu dheliyey halkaasna waxa ay ciyaartu ku dhammaatay saddex gool i waxba waxaase calaamadaha hurudka ay qaatay ciyaaryahanada daniel alvis mario mazukij khadira iyo lamina halka dhinaca barcelonana ay ka qaateen samoutiti adres niesta iyo louis suarez dhegaystayaal maanta waxaa dhici doona kulamo kooxaha atletico madrid iyo leser ciri ayaa dheeli doona halka bayan munikh iyo real madridna ay dheeli doonaan lugta labaad kulamada dhacaya waxaa la dheeli doonaa isla bishan aynu ku guda jirno ee toddobaadyadaas soo socda xubinta ciyaarahana halkaas aynu joogto
waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayey xubintii ciyaaraha ee saaka isla jamaal aan ka codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac dowladda maraykanka ayaa gaashaanka u duruurtay xogta uu ruushku shaaciyey ee ku aadan in weerarkii toddobaad ka hor ahaa ee lagu qaaday deegaan ka tirsan gobolka idlib ee dalka siiriya kaasoo loo isticmaalay gaas sun ah in uu ku yimid si shil ah oo uu ku qarxay kadib markii ay diyaarado duqeeyeen xero ay jabahaduhu leeyihiin oo markaasina ay sheegeen inay ka keydsanaayeen gaaskaasi sunta ah xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa gaaray dalka ruushka halkaas oo wadahadallo kula qaadan doono madaxda dalkaas booqashada tillerson ayaa laba maalin qaadan doonta waxaana uu imaanaya booqashadaasi xilli maraykanka iyo ruushku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta dalka ruushka arrinta dalka siiran iraade oo xaaladda labada wadanna ay cirka isku sii shareerayso mahadsanid jamaal dhegeystayaal haatanna waa xilliga aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii heesaa waxaanu idiin haynaa hees macaan oo ay ku luqaynayso fanaanada da'da yar ee nimco cali migil naruuro waa heesta qalbigan daryeysan waxaa miraheeda iskale abwaan sahal cabdulaahi buulle laxankuna waa abwaan suge cabdulaahi boqore dhegeysi habon
duxdii hadalkaada naftii dugsanaysay danbay u ahaydee maxaad uga daysay ayaa ka mid ahaa midhaha macaan ee ku luqaynayso nimca cali migil naruuro fanaanadda codka hallaasiga leh dhegaystayaal waa jaamac jamaal iyo bashiir oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh